fi ducaano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay shan iyo labaatanka bisha abriil ee sannadka laba kun iyo afariyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan moojada gaagaabanee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana boggayaga v o a somali com haataana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xalay soo saaray qoraal ku aadan xidhiirka dowladda federaalka iyo weliba maamul goboleedyada warmurtiyeedka shalay ka soo baxay villa soomaaliya kaga hadlay arrimaha bani'aadanimada iyo inaan la siyaasadayn runtii wuxuu ahaa mid aad dhiirigelin u leh runtii waana ku bogaadinayna madaxweynaha inuu go'aankaas qaatay sababtoo caqabad jirtay ay ahayd waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkana ku saabsan saamaynta isbeddelka cimilada oo uu ku yeeshay dalalka geeska afrika
saadaal yoonka ay bixiyeen guga soo socda oo hadda waqtiga lagu jiro inuu noqon karo guu ka roob badan kii la filayey oo khasaaro geysan kara marka runtii waa filidaasi way jirtay oo haddana waxaa laga arkay
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadamaha ee kenya oo ku eedeeyey booliiska kenya inay boqol iyo siddeed iyo toban qof ay dileen sannadkii laba kun iyo saddexiyo labaatankii xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal sidoo kale ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii adduunka wararkiisa ugu waaweynah midowda yurub ayaa ku dhawaaqay inuu qaatay go'aana lagu siinayo muwaadiniinta muwadamada ku bohoobay golaha iskaashiga khaliijka dalku gal amaba fiisaha shanganka oo muddo shan sannaha iyadoo la raacayo qaaba dhismeedka midaynta xeerarka fiisaha ee muwaadiniinta lixda waddan ee golaha iskaashiga khaliijka sida ku cada go'aan cusub oo muwaadiniinta khaliijku waxay awoodi doonaan inay helaan fiisaha shangan loo yaqaano islamarkaana ay codsigaasi ku gudbisan doonaan go'aankan ka hor ayaa fiisa hal sanno ayaa la siin jiray muwaadiniinta khaliijka marka ugu horreysa ee ay codsadaan iyada oo marka labaadna la siin jiray muddo saddex sannaha ergeyga sare midooda yurub ee arrimaha dibadda iyo weliba siyaasadda amniga iyo weliba amniga joseph borel ayaa soo dhoweeyey go'aankan guddida yurub ee midaynta shuruucda bixinta fiisaha gelitaanka ee muwaadiniinta dalalka golaha iskaashiga khaliijka shirkadda tigtok ayaa ku dhawaaqday in ay maxkamadda la tigsan doonto sharciga maraykanka ah oo ay ku tilmaantay mid aan dastuuri ahayn kaasoo horseedi kara in shirkadda tigtok laga mamnuuco gudaha maraykanka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa saxeixay sharci siinaya shirkadda shiinaha ee betadans ee maamusho tigtok sagaal bilood in ay ku iibiyaan shirkadda haddii kale laga mamnuuci doono gudaha maraykanka sharciga ayaa waxaa lasoo bandhigay walaac laga qabo in tigtok ay la wadaagto xogta dadka isticmaalaya dowladda shiinaha eedahaasi oo ay shirkaddu si joogta iyadu dhinaceeda u beenisay muuqaal lasoo dhigay barta tigtok ayaa maamulaha shirkaddaasi uu ku dhaleeceeyey sharciga waxaana dadka ugu baaqay in ay la wadaagaan shirkadooda kuama sheekadooda ku saabsan aan idhaahdee sida tigtok ay u horumarisay noloshooda ugu dambayntiina xogayaha guud ee hay-adda xuquuqda aadamaha amnesty international ayaa u sheegay v o a in xeerarka ku salaysana nidaamka caalamiga ah ay qarka u saaran yihiin inay burburaan sidoo kale waxay xustay in ay bateen xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda taasi oo ay sabab u yihiin tirada sii kordhaysa ee dagaalada amnesty international ayaa waxay iftiimisay isku horimaadka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ee qasa wasaaradda caafimaadka ee qasa ayaa sheegtay in la dilay in ka badan afar iyo soddon kun oo qof oo u badan haweeniya weliba carruur tiradan oo ay ku jiraan dagaalyahanada xamaas si madax bannaan looma xaqiijin karo hay-adda amnesty international ayaa sheegtay in colaadda qase lagu dilay tiradii ugu badnayd ee saxafiyiinta iyo weliba tiradii ugu badnayd ee samafalayaalaha israa'iil ayaa si adag u beenisay in ay jebisay heshiiskii jenefa ama ay bartilmaameedsatay dadka rayidka ah kuwaasoo ay sheegtay in xamaas ay u adeegsato gaashaan ahaana sida ay hadalka u dhigeen israa'iil ayaa sida oo kale diiday in sahayada gargaarka la gaadhsiiye qasab inkastoo eedeymo badan ay u jeediyeen hay-adaha gargaarka warbixinta hay-adda amnesty international ayaa waxay ku sheegtay in xulafada reer galbeedka ee israa'iil ay ku guuldaraysteen inay joojiyaan dhiigga daadanaya iyadoo tusaale u soo qaateen in maraykanku uu si badheedh ah uu u adeegsaday diidmada qayaxana si uu u curyaamiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddo bila iyaga oo diidan xabad joojin baahi weyn loo qabay dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida wagaaga mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kula dardaarmay madaxda maamul goboleedyada soomaaliya inaanay siyaasadaynin arrimaha muhiimka u ah qaranka oo ay ka mid yihiin midnimada madax bannaanida qarannimada amniga qaranka iyo weliba badqabka muwaadiniinta warbixin ku saabsan qoraal ay xalay ka soo baxay xafiiska madaxweynaha waxaa muqdisho ka soo diray cabdicasiis barrow
qoraalka uu xalay soo saaray madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uga hadlay arrimaha siyaasadda iyo waxyaabaha hortabinta u leh dowladdiisa si gaara waxa uu soo qaatay shaqada ku socota dastuurka dagaalka al-shabaab iyo sidoo kale xiriirka kala dhexeeya maamul goboleedyada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo jeediyey in aan la siyaasadeen waxyaabaha taabanaya amniga madax bannaanida qaranka iyo arrimaha bini-aadinimada maamulka puntland iyo dowlad goboleedyada kale ayaa waxa uu sheegay in sida sharciga uu yahay uu naawilaya inuu xiriir fiican la sameeyo xildhibaan maxamed ibraahim macalimow ayaa qoraalka madaxweynaha ku tilmaamay mid ku soo hagaagay wakhti muhiima dhammaan qodobada ku qoranna ay ka dhigan yihiin kuwa ku soo aaday xilli loo baahnaa runtii wuxuu ahaa mid aad dhiirigelin u leh runtii waana ku bogaadinayna madaxweynaha inuu go-aankaas uu qaatay sababtoo caqabad jirtay ay ahayd taagnayd maaragtay in arrimihii gargaarka iyo arrimihii dowladaha iyo horumarinta mashaariicdii la siyaasadeeyey oo maaragtay caqabada ay ka jirtay marka haddii hadda la isla gartay in aan la siyaasadaynin runtii waxay noqon kartaa tallaab horumarineed oo weliba horseeda in wadahadal iyo maaragtay iyo arrimaha kale masiiriga ahee lagu kala aragti duwan yahay sida arrimahan dastuurka iyo wixii lamida laga wada hadla iyadana sidaasoo kale ay horseedi kartaa falanqeeyayaasha siyaasadda soomaaliya taxliiliya qaarkood ayaase ku tilmaamaya nuxurka qoraalkan ka muuqanaya inuu yahay in dowladda dhexe ay ka walaacsan tahay hanaanka wada shaqayn ee kala dhexaysa maamul goboleedyada sida uu ku doodaya axmed kaboole oo siyaasadda geeska afrika faaqida waxaa jirta qaybta hoose marka aad eegto in madaxweynuhu uu uga digay maamul goboleedyada iyo inay ku xadgudbaan midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed taasaa marka waxay fasiraysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu ka dhex jiro khilaaf uu ka dhex jiro aysan ishaysan waxayna curyaami kartaa sida warqadda ka muuqata markii la fasiro waxay noqonaysaa iyadoo dagaalkii lagula jiray al-shabaab sababtoo khilaafka guduhu haddii uu bato oo maamul goboleedyadii oo ay khilaaf iyo dowladdii dhexe ka dhexayso waxaa adkaanaysa in al-shabaab laga adkaado sababto gobolladay joogaan maamul goboleedyada wada shaqayn laga rabaa ciidana laga rabaa in marka national issue laga dhigo oberatinkii a ku adkaa doonta xildhibaan maxamed ibraahim macalimow ayaan weydiinay suurtagalnimada la iskula fahmi karo qodobada madaxweynuhu uu codsaday inaan si gaara loo siyaasadayn waxaan rajaynayaa in labada dhinac walba uu qaadan doono sababtoo ah waxay dan ugu jirtaa guud ahaan dowladda federaalka ah xiriirkii ay lalahayd dowladaha dowlad goboleedyada gaar ahaan puntland in maaragtay uu soo hagaago dhinaca markay timaado arrimaha gargaarka sidoo kalena puntland ayada lafteedu fursaday u tahay oo dhaqaalaha maaragtay ka xayirnaa iyo maaragtay wixii caqabadaah la xiriiraya xagga gargaarka iyo wixii xaqa u lahaayeen oo ka maqnaa inay iyaguna helaan runtii fursaday u tahay marka labada dhinacba maaragtay waxay unoqonaysaa faa'iido waxaa kaloo maaragtay iyana muhiima in arrimaha kale ee caqabaduhu ay ka taagan yihiinna sidaasoo kale si geesinimo leh loogu dhiirado qoraalka xalay uu soo saaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u muuqda mid jawaab u ah sababihii keenay baaqashada shirkii madasha wadatashiga qaran oo weli dad badan ay jawaab u raadinayaan cabdilcasiis barrow v o e muqdisho
booliiska kenya ayaa lagu eedeeyey inay dileen boqol iyo siddeed iyo toban qof sannadkii hore laba kun iyo saddex iyo labaatan sida lagu sheegay warbixin ay si wada jira u soo saareen hay-adaha xuquuqda insaanka kenya iyo weliba kuwa caalamiga iyagoo sidoo kalena booliiska ku eedeeyey aftuuba qarsoodi ah oo dad alalayahay iyo weliba awood xaddhaafa hay-adahan ayaa cambaareeya waxay ugu yeedheen isla xisaabtan la-aan ay weli ciidamada ammaanku ku naaloonayaan warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee f b waxaa inoo haya faarax maxamed cali hay-adaha u dooda xaquuqul insaanka kenya iyo kuwa caalamiga ah ayaa warbixin ay soo saareen maanta oo arbaco ah waxa ay ku sheegeen in boqol toban iyo siddeed qof ay dhibanayaal u yihiin dilal sharci darra ah oo ay geysteen booliska kenya sannadkii hore iyagoo cambaareeyey waxa ay ugu yeedheen isla xisaabtan la'aanta ay weli ciidamada ammaanka kenya ku naalloonayaan waxay intaasi ku dareen in tiradani ay hoos u dhacday boqolkiiba sagaal marka loo eego sannadkii ka sii horreeyey ee labada kun iyo labaiyo labaatanka oo tiradaasi ahayd boqol iyo labaatan qof halka tirada dadka lagu la'yahay afduubka qarsoodiga ah ay hoos u dhacday in ka badan kalabar ilaa toban xibnood isla muddadaasi ku dhowaad kalabar dilalka ayaa dhacay intii lagu guda jiray howlgallo ka dhan ah dembiyada sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen hay-adaha ay ka mid yihiin human rights watch amnesty international qaybteeda kenya iyo weliba kooxda kenyaanka ee la yidhaahdo missin voices kooxahan ayaa sheegay in afartan iyo shan qof oo kale lagu dilay dibadbaxyo ay soo qabanqaabiyeen mucaaradka kenya intii u dhexaysay bilihii maarso iyo juulaay ee sannadkii hore kuwaasoo ka cabanayay qiimaha sare ee nolosha mudaharado looga soo horjeeda dowladda madaxweyne william ruuto ayaa waxaa ka dhacay rabshado iyo dhac goosgoos ah waxaana mucaaradka iyo kooxaha xaquuqul insaanku ay ku eedeeyeen booliiska inay isticmaaleen awood xaddhaaf ah warbixintan ayaa lagu yidhi saraakiisha booliiska ayaa dhif iyo naadir loogu xiraa ka qayb qaadashada dilalka sharci darrada ah iyo dilalka lagu la'yahay afduubka qarsoodiga ah afhayeenka booliiska kenya resela onyango kama aysan jawaabin codsi wakaaladda wararka ee f b ay u dirtay inay uga hadasho arrintan tan iyo markii la doortay sannadkii labada kun iyo labaiyo labaatanka madaxweynaha kenya william ruuto wuxuu ku celceliyey inuu doonayo inuu joojinayo rabshadaha iyo dhaqamada sharci darrada ah ay ku kacaan saraakiisha sharci fulinta hay-adaha u dooda xaquuqul insaanka ayaa inta badan ku eedeeya booliiska kenya inay adeegsadaan awood xaddhaaf ah ayna ku fuliyaan dilal sharci darro ah gaar ahaan xaafadaha isku raranta ah waxaa sidoo kale hore loogu eedeeyey in boliisku ay leeyihiin kooxo geysta dilal qarsoodi ah oo bartilmaameysada dadka ay ka mid yihiin u dhaqdhaqaaqayaasha xaquuqda aadanaha iyo qareennada baaraya xadgudubyada xaquuqda aadanaha ee boliiska waa run in dad badan oo kenyaana aan ku weyna dilal sharci darro ah sidoo kalena waa run in dad badan oo kenyaana aan ku weyna dilal siyaasadeed ayuu axaddii yidhi madaxweynaha kenya william ruuto isagoo intaasi raaciyey mar dambe ma dhici doonto dil sharci darro ah ama dil siyaasadeed bishii oktoobar ee labada kun iyo labaiyo labaatanka madaxweynaha kenya william ruuto ayaa ballan qaaday in dib ahabeyn lagu samayn doono shaqada booliiska waxauna ku dhawaaqay in la baabi'inayo unugga adeega gaarka ah ee laga cabsada ee loo yaqaano s s u oo xubnahooda lagu eedeeya dilal iyo afduubka dadka la la'yahay sida laga soo xigtay hay-adda voices missin kun iyo saddex boqol iyo konton qof ayaa ku dhintay gacanta saraakiisha booliiska ah tan iyo markii ay bilowda xog ururinta sannadkii labada kun iyo toddobadii inkasta oo ay yar tahay cadaaladda la xisaabtanka ka dhanka ah booliiska haddana bishii februari ee sannadkii hore saddex sarkaal oo booliisa ayaa lagu xukumay xukunno u dhexeeya afar iyo labaatan sano oo xarig ah iyo ciqaab dil ah kadib markii lagu helo dil ay geysteen sannadkii labada kun iyo lixdii kaas oo ay u geysteen saddex qof oo uu ku jira qareen
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay faarax maxamuud cali ama faarax maxamed cali oo warbixintaasi inoo soo jeedinayey dhegeystayaal waxaa naga xasuusina in aan la xidhiidhnay afhayeenka dowladda kenya isaaq mawara si ay uga jawaabaan eedahaasi ay hay-adahan xuquuqda aadamaha kenya ay booliiska u soo jeediyeen balse weli kama aanu soo jawaabin codsiga iyaga isla wararka dhinaca kenya ayaynu ku jirnaayeen shaqo joojinta ay sameeyeen dhakhaatiirta dalka kenya ayaa curyaamisay adeegyadii caafimaad ee cusbitaalada guud ee dalkaasi oo dhan muddo laba bilooda juma majanga ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi xuseen barre aadan ayaana inoo soo jeedinaya warbixinta kadib wadahadallo saddex maalmood qaatay oo u socday madaxda dowladda iyo ururka dhakhaatiirta ayaa lagu guuldaraystay in lagu heshiiyo in lasoo afjaro shaqo joojinta dowladda kenya ayaa sheegtay in ay u dhaqaaqayso joojinta mushaaraadka dhakhaatiirta shaqo joojinta sameeyey sida ay sheegtay susan nakumisha oo ah xogayaha wasaaradda caafimaadka ee kenya
waxaan weydiisan doonaa qareenkayga inuu racfaan ka qaato maxkamadda si ay dib ugu eegto amarada la soo saaray markii hore si aanu u helno sharci noo oggolaanaya inaannu qaadno tallaabada lagama maarmaanka si loo hubiyo in dadka kenyaanku ay helayaan adeegyada daryeelka caafimaadka dallada ay ku midaysan yihiin dhakhaatiirta farmasiilayaasha iyo sidoo kale dhakhaatiirta ilkaha ee kenya ayaa shaqo joojin sameeyey shan iyo tobankii bishii maaj si ay uga dalbadaan dowladda in ay fuliso heshiisyadii la saxeixday labadii kun iyo toddobiyo tobankii dowladdu waxay sheegtay in ay wax ka qabatay dhammaan arrimihii ay dhakhaatiirtu soo bandhigeen marka laga reebo mushaharka ay qaataan dhakhaatiirta baadiyaha amaba miyiga ka shaqeeya taas oo saraakiisha ururku ay sheegeen inay tahay mid ka soo horjeeda heshiiska sida uu sheegayo xogayaha ururka davi adalla
lacagta aan dalbanayno ee loogu talagalay tobabarka dhakhaatiirta waxay u dhigantaa gunnada madadaala ahaan loo siiyo xogayayaasha golaha wasiirada ee dowladda waxaan aad uga soo horjeednaa addoonsiga lagu samaynayo dhakhaatiirta iyo mushaarkooda maxaa yeelay waxaa dulmi lagu sameeyey dhakhaatiirta baadiyaha ka shaqaysa iyo kuwa tobabarka ku jira haddii aan arrintan ka aamusno waxaa ku xigi doona dhakhaatiirta cisbitaallada waaweyn ka shaqaysa lucien odyero oo sanadkii ugu dambeeyey cilmiga caafimaadka ka dhigata jaamacadda nairobi ayaa sheegtay in tallaabada ay dowladdu ku dhimayso mushaarka dhakhaatiirta miyiga ka shaqeeya ay tahay mid niyad jab ah
dadka maamula cisbitaalada ayaa inta badan ah dhakhaatiirta ubaro socdo kuwaasi oo waxbaranayay ilaa lix sannadood amaba ka badan iyaga oo saacada aan la tirin karin ku bixiyey barashada qalabka markaa toddobaatan kun oo shilin uma qalanto maalgelinta iyo cilmi baadhista laxaad kale ee ay dhakhaatiirta tababaranaysaa geliyeen taasina waxay ku tusaysaa inaanay xukuumaddu runtii qiimayn oo aanay mudnaanta siin daryeelka caafimaadka dalka toddobaatan kun oo shilinka kenya ah ayaa u dhiganta qiyaastii shan boqol iyo labaatan dollar bishii shaqo joojinta joogtada ah ayaa si weyn u hakisay adeegyadii caafimaadka ee isbitaalada dadweynaha oo dad badan oo kenyaan ah ay ku tiirsan yihiin xaaladda ayaa waxaa uga sii daray shaqaalaha caafimaadka iyo shaybaadhka oo iyaguna shaqo joojinta ku biiray tani waxa ay ka dhigtay bukaanada sida conseptor oginga in eknols maamulka nakura in ay la daalaadhacaan dadku sidii ay daryeel uga heli lahaayeen isbitaallo gaar loo leeyahay oo qaali ah taasoo keentay in ay uga sii dareen xanuunadii hayey iyada oo dadka qaar ay dhinteen
waxay tidhi runtii shaqo joojinta dhakhaatiirtu aad bay u xuntahay sababtoo ah waxay saamaysay dad badan gaar ahaan dadkaan awoodin kharashka waan xanuunsanayaa mana awoodi karo inaan aado cusbitaalka waxa keliya ee aan ku guulaystay inaan sameeyo waa inaan dawo ka soo iibsado suuqa oginga waxa ay sheegtay in saaxiibadeed ay umushii ku geeriyootay waxaana ka codsatay dowladda inay soo afjaraan ismariwaaga
dowladda waxaan u dirayaa amaba aan farayaa inay isku dayaan inay wadahadal la yeeshaan dhakhaatiirta si ay u heshiiyaan oo ay dib ugu noqdaan shaqadoodii si aanay hadda dad badani u dhiman dhibaatada haysata awgeed waaxda caafimaadka ee dalka kenya oo ay khubarada caafimaadku sheegeen in aanay helin wax dhaqaale ah islamarkaana aanay haysan shaqaale ku filan ay iyada oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ay ka dhaceen shaqo joojin dhowr ah shaqo joojintii sanadkii labadii kun toddobiyo tobankii ayaa socotay muddo boqol maalmood ah
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahadsan yahay xuseen barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo uu magaalada nairobi ka soo diray juma manjanga haatana kusoo dhowaada barnaamijkii bandhiga v o a oo ay toddobaadkan inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinayso sahre ciidla nool
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan oo aanu ku eegayna saameynta isbeddelka cimiladu uu ku yeeshay waddamada geeska afrika diyaargarowga suurtagalka ah ee laga samayn karo soomaaliya iyo haddii ay jiraan kaalinay dadku ku leeyihiin khatarta deegaanka ee isbeddelka cimilada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan isku xidhka arrimaha bini-aadaminimada ee magaceeda loo soo gaabiyey u n oja ayaa soo saartay digniin ku aadan roobab mahiigaana oo la filayo inay ka da-aan soomaaliya kuwaasi oo laga cabsi qabo inay saameyn ku yeeshaan ku dhowaad toddoba iyo toddobaatan kun oo qof oo ku kala nool in ka badan laba iyo labaatan degmo oo soomaaliya ka mida roobabka xilligan guga da-aya oo la filayo inay u bataan bilaha abril ilaa juun xilli roobaadkan waxaa hore looga dareemay gobollo badan oo ka mid ah geeska afrika hay-adda u n oja waxay hore u samaysay qorshe lagu yaraynayo saameynta taban ee ka dhalan karta roobkan waxaanay si deg dega u raadinayaan gargaar amaba kaalmo si wax looga qabto xilliga ku habboon ee loo baahan yahay doctor cabdilaahi cabdi xirsi waa wasiirkii hore ee gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee puntland wuxuu v o weda uga waramay digniinahan kala dambeeya ee isa soo taraya ee qaramada midoobay soo saarayaan ilaa bishii maarjayna dhaaftay iyo saameynta isbeddelka cimilada dunidu uu ku yeeshay guud ahaan geeska afrika gaar ahaanna soomaaliya heer waa mahadsan tahay runtii saa ula socotidba isbeddelka cimiladu ama ha laga digo ama si bractical ah u dhacdo oo ha la arko saameynteeda isbeddelka cimilada dhibaatooyin badan oo hadda uu u keenay waddamadii aan warshadaha lahayn waddamadii maaragtay tabartooda iska yarayd baa waxaa ka dhalatay saameyn ah in abaartu ay badato in daadadku ay bataan in maaragtay burbur badan meelo magaalooyin badan ku yimaado in maogtahay xilliyo isku dhowdhow ay labaduba maogtahay khataro ay la yimaadaan nolosha iyo deegaankai gelin karaa dabaylo badan ay yimaadaan at the same timena ay yimaadaan roobo badan oo maaragtay wata iyo iyo abaaro maaragtay dhowr sanoba udhexaysa marka runtii bishii saddexaad baa waxaa jirtay saadaal ayuanka ay bixiyeen guga soo socda oo hadda waktigan lagu jiro inuu noqon karo gu ka roob badan kii la filayay oo khasaaro geysan kara marka runtii waa wa waa filadaasi way jirtay oo haddana waxaa laga arkay roobka hadduu bilowday meelaha la filayo inay ugu khatartuna aada u saameysana waxaa meelahan dhinaca koonfurta soomaaliya oo labada wey maraan baa aada iyo aada maartay isha looga hayaa in fatahaad ka timaado doctor cabdilaahi qaramada midoobay waxay ku baaqayaan in laga diyaar garoobo muxuu noqon karaa diyaar garowga ay dadku samayn karaan diyaar garowga matalan afar malxadood baa waxaa mara hadda mugtahay waxaan la yidhaahdo u adkaysiga oo kaleeto matalan waa marka hore in maaragtay laga diyaar garoobo oo wixii laga hortegi karo haddii abaar la saadaaliyo ay meesha ku jirto waa qodobka labaadee in xoogtii la hayo oo dhinta dhacaysa maaragtay vigilanty dadkii yihiin oo ay markaas u diyaar garoobaan waa marka saddexaadee haddii wixii dhacaan oo mugtahay ay ay ay la falgeli karaan waa midda afraade waxa weeyaan in dadkii haddii ay fursad gadaxa arki karaan iyo habka ay ula noolaan karaan iyo habka maaragtay si positive ah ay uga maaragtay ay naftooda ay isu bedeli lahayd iyo dadku inay horey wixii ay usoo mareen ay wax ka bartaan dadaal badan baa jira runtii oo dadku maaragtay hadda intaan wasaaradda joogna dhinaca puntland ee tababar badan oo dadka la siiyey habkay maaragta ula dhaqmayaan maaragta marka cilladahaas yimaadaan diyaargarow tababaro qalab meelaha qaarkood oo qalab la geeyey wax badan oo noocaas marka dadku mar kasta waxay la kulmayeen ayada oo maaragtay kii dhibtii hore aan ka kaban hadda dhib kale inay timaado marka mar kasta saameyntaas abaartu isu dhow dhow waa imaanaysay oo maaragtay waxaa dhici karta inta hadda abaari jirto oo dadkii dhibaata gaadho roob yimaado xoogaa laga soo kabto ayagoon fully recovery samayn haddana uu maaragtay midii kale ku dhufato ama daad intay yimaadaan khasaaro kala geystaa marka laba extream oo runtii aada iyo aada usoo noqonaya weeye wixii dee cimiladaas keentay la jiro halkaa laftigoodina waxaa jira dadka laftigooda waxyaala ay gacanta ku geysanayaan oo ay kaga qayb qaadanayaan mushkulooyinkan inay maaragtay ay saameyn wa yeeshaan xaalufinta dhirta carragadiga ku imanaya deegaano hore u ahaan jiray dhulbeereed iyo dhuldaaqsimeed iyo weliba fatahaadaha ku imanaya webiyada iyo dooxyada ayaa nabaad guur ku ridaya dhulka khubradu waxay sheegayaan in dhammaantood ay yihiin mushkilado lagu hortegi kara ama wax laga qaban karo balse door weyn ku leh waxyeelada ku timaada dadka iyo deegaanka sida uu sharaxayo axmed ibraahim cawaale oo ah khabiir aqoon dheer u leh dhirta deegaanka iyo weliba saameynta isbeddelka cimilada waxa ugu culuse ma garanaysa maanta dabar jabka ku ah ama laf jabka ku waxa weeye dhuxusha waxaa soo kordhay maxaan ku yidhahdaa maaragtay dishowgii plastigii iyo brashinkii sabooyinkaas maasabagedi waxa la yidhaahdo oo ma garanaysaa dhulkii oo la xaalufinaayo oo maaragtay si aan cilmiyeysnayn loo beerayo oo markaa laga yaabo ma garanaysaa maaragtay halkan banee ka guur meel kale banee oo markaa ma garanaysaa ciiddii iyo maaragtay u bandhigaysa inuu baabao markaynu deegaanka hadlayno had iyo jeer waxaa laga hadlaa miyiga ayaa laga hadlaa laakiinse berigii hore haddii la odhan jiray boqol kiiba toddobaatan ayaa xoola dhaqato ama xoola dhaqato beerada maanta waa dhinacii kale boqol kiiba toddobaatan ay iyo wax ka badan baa magaalooyinka ku jira marka raadka dadka magaalo galka magaalooyinku soo galay ay deegaanka ku hayaan ayaa ku dhowda u baahan in aada iyo aada looga hadlo abaaruhu kuma cusbo geeska afrika balse khubradu waxay sheegayaan sannadahan dambe in ay roob yaraanta iyo abaaruhu aada u daba dheeraadaan soona noqnoqdaan sidoo kalena xilliyadu roobabku da-ayaan ay xoogaystaan oo ay keenaan daadad dabaylo iyo duufaano amaba fatahaada webiyada iyo dooxyada qaramada midoobay ayaa sheegtay in deegaanada ku teedsan webiyada shabeelle iyo jubba ay filan karaan fatahaado hor leh oo ka dhasha roobabka da-aya xilligan guga doctor cabdulaahi cabdi ayaan weydiiyey maadaama soomaaliya abaarta aada looga cawdo inay suurtagal tahay inay ka faa-iideysan karaan xilliga roobabku da-ayaan amaba la sameeyo biyo qabatin si biyaha khatartoodana looga badbaado logana faa'iidaysto dadkii sida ay uga faa'iidaysan karaan matalan haddii marka roob yimaado oo kaleeto in biyihii la celiyo sida hadda sheegtay waa waxaa ugu muhiimsan oo hadda meelo badan oo hadda biyo celiska laga sameeyo runtii wax weyn laga faa'iiday baa jira oo dhulkii marka biyuhu galaan laba faa'iidaa jirta oo dadkiina biyaha u baxsanayaan dhulkana way gelayaan oo awal biyahaani si xawliga ku dhaaf jiro badday geli jireen oo laba faa'iido waa keenaya beerihii iyo ceelashii iyo biyo macaano maarata meesha ku hara inta waa laga faa'iidsanaya laakiin dhulkii waa daa aada u ballaaran yahay buraley wada yahay resource ugu yaryahay wax laga kala gaari kara maahan waa qodob qodobkaas oo in laga faa'iidaysto dadkii u diyaar garooba aada muhiim u tahay oo biyihii aysan ku dhaafinin waxa kuu soo haray marka khatartooda sida looga hortegi karo waxay tahay in marka la filayo roob fara badan sidaan oo kaleeto dadku meelaha daadadka iyo meelaha godan iyo meelaha biyo fariisigaa ay ka guuraan oo xilligaas la filayo oo kaleeto loo diyaar garoobo oo khasaarihii sidii loo yarayn karo loo yareeyo hay-adda saadaasha hawada adduunka ayaa ku qiyaastay in dalalka saxaraha afrika ka hooseeya ay u baahan doonaan lacag gaadhaysa ilaa konton bilyan oo dollar sanadkii si ay ula qabsadaan amaba ay uga kabtaan waxyeelada ka dhalanaysa isbeddelka cimilada doctor cabdilaahi cabdi oo hore wasiir uga soo noqday puntland ayaan mar kale weydiiyey inay jiraan kaalmo soo gaadha soomaaliya heer federaal amaba ilaa heer maamul goboleed si wax looga qabto saameynta isbeddelka cimilada way caawiyaan laakiin caawimaada iyo waxa kala weyn culayska meesha ka jira dhibta hadda soomaaliya ka jirta wuxuu waxa weeyaan mushkilo daba dheeraatay oo adduunkii maaragtay runtii uu ka daalay oo waa la socotaayo in badan ayay kusoo celceliyaan donar fatigue oo dadkii maaragtay dadkan wax siin jiray oo deeqda bixin jiray waxaa loogu talagalay dadkii in la kabo oo la caawiyo wakti kooban laakiin soomaaliya waxay noqotay mushkilo oo iska socoto oo aan dhammaanaynin waddamo badan oo hadda inta burburay la caawiyey horey u socday baa jiray ayadoo africa o dhan la caawiyo haddana anaga levelka soomaali ahaan joognabaa wuxuu noqday level u baahan gacan ku-han joogta ah oo ayadoo maaragtay adduunkii meelo badan oo naga khatar badan ay jiraan oo la ogyahay maaragtay waxaan hadda ka socda bariga dhexe waxaa la ka socda ukraine meelo kaleo dhisasar ka dhacay ayadoo waxaas o dhan wa jiraan baa dee resourcigii iyo wixii dadka dowladaha donorska ah ama wixii u nku ay keenaan ba waxa laga yaaba culays ka weynkii soomaaliya inuu yimaado marka waa jiraan deeqo soo gaara waddanka laakiin culayska ka weyn waxaana sabab u ah waddanka oo isbedelkiisa iyo horumarka uu samaynayo sidii la rabay uu ka yaryahay iyo mushkilada kaleeto oo adduunka ka jirta oo dadkii deeqda bixin jiray ay dhinacaas maaragtay culays saareen iyo inagii dhinacii soomaaliya aan horumar badan samaynaynin oo maarata in levelka la filaya aan la gaarsiisanayn marka deeqda waa yaraatay laakiin wax waa soo gaaraan adduunku caawiya cimilada adduunka ee sii kululaanaysa waxaa si toosa looga dareemay geeska afrika oo magaalooyin aan hore kuleyl loogu aqoon dhowaanahan heer kulku gaadhay meel aada u sarreysa abubakar saalex babikar oo ka tirsan hay-adda saadaasha hawada adduunka ee xafiiska etoobiya ayaa v o eda u sheegay
So it is warming rapidly, and this warming, as I said, it was it is associated with the dryness of the March June season.
wuxuu yidhi waxaa jira daraasado muujinaya in tani ay tahay qaybta ugu kulul ee adduunka markaa si deg dega ayay u kululaanaysaa kulaylkaasi oo meelaha qaar qallalan waxaana u badanayaa bilaha march ilaa juune inkasta oo aan la is-hortaagi karin roobka dabaysha abaarta iyo dhibaatada soo gaadhaysa dadka xoolaha iyo deegaanka oo dhammaantood ay ku salaysan yihiin awoodda ilaahay haddana waxaa lagama maarmaan ah in dadka iyo dowladuhu ku baraarugaan sidii looga gaashaaman lahaa waxyeelada ka dhalanaysa cimilada loona diyaar garoobo kaydna meel loo dhigto xilliyada adag sidoo kalena laga faa'iidaysto xilliga barwaaqada si loogu baxsado xilliga abaarta guud ahaan dhagaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u mahadsan tahay sahra ciidla nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a burburka qaanuunka iyo weliba xeerarka caalamiga ah ayaa waxaa si dardar gelinaya horumarka deg dega ah ee teknolojiyadda iyo weliba garaadka macmalka ah kuwaasoo sii kordhin kara xadgudubyada xuquuqal insaanka sida lagu sheegay warbixin sannadeed ay soo saartay hay-adda amnesty international oo la daabacay arbacadii shalay faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xuseen barre xogayaha guud ee amnesty international ayaa u sheegtay v o a in xeerarka ku salaysan nidaamka caalamiga ah ay qarka u saaran yihiin in ay burburaan sidoo kale waxay xustay in ay bateen xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadamaha taas oo ay sabab u yihiin tirada sii kordhaysa ee dagaalada amnesty international waxay iftiimisay iska horimaadka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ee khaza wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in la dilay in ka badan afar iyo soddon kun oo qof oo u badan haween iyo carruur tiradan oo ay ku jiraan dagaalyahanada xamaas si madax bannaanna looma xaqiijin karo sidaa ay amnesty sheegtay adda amnesty international ayaa sheegtay in colaadda khaza lagu dilay tiradii ugu badnayd ee saxafiyiin iyo tiradii ugu badnayd ee samafalayaal ah israa'iil ayaa si adag u beenisay inay jebisay heshiiskii jeneefa ama ay bartilmaameedsatay dadka rayidka ah kuwaas oo ay sheegtay in xamaas ay u adeegsato gaashaan ahaan sidaa ay israa'iil hadalka u dhigtay israa'iil ayaa sidoo kale diidan in sahayda gargaarka la gaarsiiye khaza inkastoo eedeymo badan ay u jeediyeen hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah warbixinta amnesty international sidoo kale waxa ay sheegtay in xulafada reer galbeedka israa'iil ay ku guuldaraysteen in ay joojiyaan dhiigga daadanaya iyagoo tusaale u soo qaatay in maraykanku si bareedh ah oo u adeegsaday diidmada qayaxan si uu u curyaamiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddo bila ah iyaga oo diidan xabad joojin baahi weyn loo qabay sida ay sheegtay amnesty international warbixintu waxay sidoo kale muujinaysaa xadgudubyada xuquuqda aadamaha iyo sharciga ee baahsan ee ruushku ku hayo duulaanka sharci darrada ah ee ukraine amnesty international waxay sidoo kale ka digaysaa isku soo dhowaanshaha welwelka leh ee u dhexeeya xadgudubyada xuquuqda aadamaha iyo tiknolojiyadda casriga ah oo ay ku jirto adeegsiga garaadka macmalka ah amnesty international waxa ay sheegtay in tiknolojiyaddaasi ay keenayso khataro badan iyadoo tiro badan oo dad ah ay u codaynayaan sanadkan doorashooyinka la qorsheeyey caalamka oo dhan
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa arbacadii shalay saxeexay israa'iil u saxeexay xidhmo gargaar ah oo dhan lix iyo labaatan bilyan oo dollarka maraykanka xilli ay jiraan baadhitaano dheeraad ah oo ku aadan in militariga dalkaasi uu la kulmayo heerarka xuquuqa aadanaha ee maraykanka madaxa xafiiska aqalka cada ee v o a batsi widikiswara ayaa warbixintan diyaarisay waxaana inoo soo jeedinaysaa caasha ibraahin aadan israa'il ayaa ah dalka ugu badan ee hela gargaarka maraykanka ku dhowaad afar bilyan oo dollar sannadkii inta badan waxa uu ku baxaa qaab gargaar militari maraykanka waxa uu ku dhow yahay inuu bixiyo lix iyo labaatan bilyan oo dheeraada
ballanqaadkayga israa'iil waxaan rabaa inaan caddeeyo mar kale waa mid bir ah ammaanka israa'iil waa mid muhiim ah mar walbana waxaan hubin doonnaa in israa'iil ay haysato waxa ay u baahan tahay si ay isaga difaacdo iiraan iyo argagixisada ay taageerto gargaarka militari ee israa'iil ayaa imaanaya iyada oo maamulka madaxweyne baiden uu dib u eegis gudaha ah ku samaynayo in israa'iil iyo saaxiibada kale ee ay wada shaqeeyaan ee la siiyey hubka maraykanka ay u hoggaansamaan sharciyada caalamiga ah iyo kuwa maraykanka xukuumadda netanyahu ayaa u sheegtay maraykanka inay sameeyeen koox mutadawiciin ah oo aqoon-yahano ah iyo saraakiishii hore ee maamulka ee dhaleeceeyey habdhaqanka dagaalka israa'iil ayaa isku khilaafsan kooxdu waxa ay ka codsanaysaa maamulka inay joojiyaan wareejinta hubka la guddoomiyaha naura erekaad waa brofesor sharciga caalamiga ah ka dhigta jaamacadda rogers lix iyo tobankii dhacdo ee aanu diiwaan gelinay koob iyo toban ka mida lix iyo tobankii israa'iila xitaa ma sheegan in uu jiro bartilmaameed militari mana bixinayso cudurdaar dhacdooyinkaas kala bar ayaa ahaa weerarada lagu qaaday guryo la deggan yahay oo ay gabbaad ka dhiganayeen qoysas gudaha ku jiray kooxdan hawsha loo xilsaaray ayaa sheegtay in ay dib u eegis ku sameeyeen kumanaan warbixinno shil ah oo ay ku jiraan duqaymo ay diyaaradaha militariga israa'iil ku qaadeen laba xero qaxooti oo kale ah makhaasi iyo jabaaliya weerar kasta waxaa ku dhintay tobannaan qof militariga israa'iil ee loo soo gaabiyo i d f ayaa weerara waxa ay ku qaadeen guri dabaqa oo ku yaala bartamaha khaza oo ay ku dhinteen ugu yaraan boqol iyo lix qof oo rayid ah oo ay ku jiraan afar iyo konton carruur ah guddi howleedka ah ayaa natiijadooda u gudbiyey toddobaadkii hore maamulka kuwaas oo ay tahay inay u soo gudbiyaan koongareeska bisha mey sideedeeda in israa'iil ay u hoggaansanto sharciyada caalamiga ah iyo kuwa maraykanka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale lagu wadaa in ay sii dayso natiijada baaritaanka ee ku saabsan in la xadidayo kaalmada la siiyo unug ka mid ah ammaanka israa'iil oo lagu eedeeyey xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee daanta galbeed inta badan ka hor weerarkii xamaas ee israa'iil ee toddobadii oktoobar israa'iil waxa ay dhaleecaysay soo jeedin kasta oo lagu xadidayo gargaarka xubin ka tirsan golaha wasiirada dagaalka israa'iil oo la yidhaahda beni gants ayaa sheegay in israa'iil ay tahay dal dimuqraadi ah oo leh dowlad ciidan iyo kala sarrayn waxa uu sheegay in cunuqabatayn lagu soo rogo qayb gaar ah aysan ahayn qaab sax ah
dowladda israa'iil waa waddan dimuquraadi ah dowlad bay leedahay ciidan bay leedahay waxay leedahay kala sarrayn waxay la muuqataa in cunaqabatayn lagu soo rogo unug gaar ah ma aha wadda saxa israa'iil ayaa ka argoysanaysay weerar ay xamaas ku qaaday toddobadii oktoobar oo ay ku dhinteen kun iyo laba boqol oo qof in ka badan afar iyo soddon kun oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay dagaalka kuwaas oo u badan rayd xirmada gargaarka ee lix iyo labaatanka bilyan ee dollar ee israa'iil waa qayb ka mid ah sharciyo uu ansixiyey sanadka talaadadii oo ay ku jiraan koob iyo lixdan bilyan oo gargaar ah oo loogu talagalay ukrain iyo siddeed bilyan oo dollar oo loogu talagalay amniga maraykanka ee indobacific
waagaag dhegeystayaal aada iyo aad ayay u mahadsan tahay cashe ibraahin aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasoo ay diyaarisay madaxa xafiiska aqalka cad ee v o a uga soo waranta baati wadin kuswara haatana ku soo dhowaada xubintii wargeysyada ee toddobaadkan
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigoo ah cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa saddex qof oo ay dowladda britain xidhay kadib markii shan qof oo muhaajiriin ah oo ilmo yar oo gabadh ahi ay ku jirto ay ku qarqameen kuna dhinteen biyaha u dhexeeya britain iyo faransiiska iyagoo isku dayayeen dhinaca england usoo gudbaan cabdixafid oo sida wargeysku daabacay hay-adda dembiyada qaranka britain ayaa sheegtay in ay baadhitaana ku wadaan laba nin oo ka soo jeeda suudaan oo da-doodu ay tahay sagaal iyo toban iyo labaiyo labaatan iyo weliba nin ka soo jeeda koonfurta suudaan oo da-diisu ay tahay labaiyo labaatan jir oo looga shakisan yahay inay dadkan soo tahriibinayeen laanta socdaalka ee dalka britain ayaa sidoo kale waraysiya ka qaadaysa shan iyo konton qof oo ka soo badbaaday doontii ay dadkaasi ku dhinteen waxaana la filayaa sida wargeysku daabacay in waraysi dheeraada lala sii yeelan doono dadkaasi soo badbaaday cabdixakiim ow sida wargeysku daabacay craig taynor agaasime ku-xigeenka baadhista ee wakaaladda dembiyada qaranka ayaa sheegay in dhacdadan naxdinta leh ay mar kale muujinayso khatarta tahriibka biyaha u dhexeeya britain iyo faransiiska ayna muhiim ka dhigayso in xoogga la saaro magafayaasha ka shaqeeya tahriibka sarkaalkan ayaa sida wargeysku daabacay waxa kale oo uu sheegay in britain iyo faransiisku qaban doonaan wax kasta oo awoodooda ah sidii ay u heli lahaayeen caddaymo una shaacin lahaayeen dadka mas-uulka ka ahaa shilkan kadibna ay sharciga u horkeeni lahaayeen cabdixaafidoo sida wargeysku daabacay muhaajiriin gaadhaysa ilaa iyo afar boqoloo qof ayaa dalka britain soo gaadhay maalintii shilkani ay dadku ku dhinteen dadkan ayaa ka soo tahriibay maalintii doontani ay ku qarraqantay meel ka baxsan ee xeebta waqooyiga faransiiska waxaanay ahayd uun in yara ka hor markii baarlamaanka britain ay ansixiyeen in qaxoontiga la geyn karo dalka ruwanda doonyaroo caaga ka samaysan ayaana boqol muhaajiriin ah ka soo qaaday faransiiska lixdii subaxnimo ee maalintaasi wax yaruun kadibna dhibaata ayay doontaasi la kulantay saddex nin gabadh iyo weliba ilmo yar oo iyaduna gabadh ah ayaana dhintay sida ay sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi faransiisku cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the independent warbixin uu daabacay ciwaan waxa uu uga dhigay israa'iil oo u diyaargaroobaysa inay ciidamo u dirto magaalada koonfurta ugu xigta qasa ee rafa waana goobta keliya ee gacanka ee ay ku aanu ka dhicin dagaalo lugta ahi meeshaasina waxaa u qaxay kala badh dadweynaha falastiiniyiinta milatariga israa'iil ayaa arbacadii sida uu wargeysku daabacay sheegay in laba guuto oo kayd ah la abaabulay si ay howlgallo uga fuliyaan qasa halka lagu arkay muuqaal fiideo ah oo ay bulshadu isla dhex wareegayso taandhooyin cadcad oo laga dhisay deegaanka khanyonis oo saddex meel u jira rafa deegaankaas ayaa sida wargeysku daabacay lagu burburiyey olole cirka iyo dhulka ah oo ay israa'iil waday in muddo ah cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay abaabulkan ayaa imanaya iyadoo kooxda xamaas oo qasa ku qabsatay dagaal kooban oo ay la galeen jabhadda fatax sannadkii laba kun iyo toddobadii ay sii daayeen muuqaal nin la yidhaahdo hersh golberg bolin oo afar iyo labaatan jir oo u dhashay israa'iil sidoo kalena haysta dhalashada maraykanka oo laga soo duubay muuqaalkaasi dhulka falastiiniyiinta ninkan oo muuqaalka laga soo dubay isaga oo gacanta bidix ay go-an tahay ayaa fiidiyowgaasi ku sheegay in toddobaatan maxaabiis ah ay ku dhinteen duqaynta israa'iil waxaana uu ka dalbaday israa'iil in lahaystayaashaasi hadhe ee ka shaqaysa sidii ay ugu soo guryo noqon lahaayeen muuqaalkani ma cadda xilliga la duubay laakiin waxa uu muuqda sida ninkaasi sheegay in dhowr maalmood ka hor la duubay ninkan ayay falastiiniyiintu haysatay laba boqol oo maalmood dhegaystayaal intaasi ayaynu kusoo gabagabinaynaa barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigoo cabdixaafid caawud ismaaciil oo jooga london ayaan idila socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noodo cabdixakiim iyo anigu waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
wagaag dhegaystayaal halka weli aad nagala socotaana ah waa idaacadda caawa iyo dunida haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo ay sameeyeen dadka hal abuurka ee soomaaliyeed soddonkii sane ee ugu dambeeyey ayaan lagu guulaysanin oo weli waxaa soconaya dagaallo iyo isfaham la'aan beelaha soomaaliyeed meelo badan ay ku nool yihiin su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan waxa weeye abwaanada soomaaliyeed ma fuliyeen doorkii nabadaynta uu hal abuurka ku lahaa mise qayb bay ka noqdeen burburka iyo colaadaha sii kordhaya waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya abwaan axmed cabdulaahi jaamac oo carab loo yaqaano oo ka mida dadka nabadda iyo halabuurka ka shaqeeya iyo cabdulqaadir cali axmed oo ah nin isagu ka faalooda arrimaha bulshada islamarkaana ka mida ganacsatada soomaaliyeed ee dalka kenya waxaan ku bilaabayaa abwaan cabdulaahi axmed jaamac alaykum waraxmatulah yaasiinow aad iyo aad baad umahadsan tahay runtii waxaynu odhan karnaa mawduuca haddii aynu sida saxdaa isu dul taagno dee kolley xaalad kasta oo socotaa dheellina way leedahay dhammaystirnaanna way yeelataa laakiin dadaal badan in la bixiyey baan qabaa intii ugu macquulsanayd ee xilliga iyo waayaha iyo duruufaha ay saamaxayeenna hal abuurku inuu qaybtiisa qaatay waajibaadkaasina dee kolley waa mid marba marka ka dambaysa aad moodid inuu sii kordhayo ilaa iyo hadda waxa weeyaan wax qurux badan baa la qabtay oo dee meeshii la gaadhay iyo sidii shilka degdega ah ee burburka cid walba lama filaanka ku ahaay uu u dhacay runtii waxaan isleeyahay dadka ugu badanee qaybta ka qaatay waxaa ka mid ah hal abuurka ilaa iyo haddana aan ka daalin iyagoo aan cidna kaga doonin wax dhaqaalaha iyo wax maxaa la yidhaahdaa xaaladahoo iyaga u gaara balce tooda iyagu inay ku bixiyaan hantidooda intay u huraan cabdulqaadir cali axmed doorkii ugu muhiimsanaa ee soomaaliyeed mayna ka soo bixin abwaanadu maxaa sababaya nin walba ninkiisiibuu ku aaday nin walba ninkiisiibuu u gabyey nin walba ninkiisiu xigmad u diriyey inta u tirisay soomaali weyn qadiyadeeda waa naadir ama nabadkaas waxa weyaan xaqiiqa markii laga hadlo abwaanadu ha u soo jeedsadaan qadiyaddii guud ee soomaaliyeed qadiyaddii guud ee islaamnimo qadiyaddii guud ee soomaaliyeed qadiyaddii waddankan isku soo celin lahayd ilaa waqooyi oo ilaa zayac iyo ilaa raasgambooni ah in luuqadii layskugu keeni lahaa dadkaana boggooda layskugu marin lahaa burcad laysuna jecelaysiin lahaa inay sameeyaan baa abwaanada ka codsanaynaa arrintooda sida aan anagu hadda aan isleenahay aad bay abwaanada uga gaamiyeen arrintaana ha ku baraarugsanaadaan hana u soo jeedsadaadaan kuwo badan oo dab ku hurinaya calashaan hal qabiila ku hadlaya oo hal ninoo siyaasiya ku hadlaya oo calashaan ninkanaga seesaa loo sameeyaa ku hadlaya ayaa badan horta dee fiqitolkii kama jarna tagay soomaalidu horey ugu mahmaahday waxaynu odhan karnaa wax adduunka lagu midaysan yahay oo hal meel looga soo wada jeedaay aad bay u yar tahay laakiin waaqica lagu jiray marka la yidhaahdo sida dadku u kala filqay aragtiyaha ha lagu kala duwanaado hal abuurka ha lagu kala duwanaado dadka qaarkood ha iska cadhoodaan oo mararka qaar wax dhaceen ha iska cadhoodaan oo cadhadu ha jiidato qaar ha iska caadifadoodaan oo arrimaha qabiilku ha saameeyaan laakiin inta ugu badan waxaynu odhan karnaa dadku iyagoo sidan isugu gubanayay haddiiba gubaabo hal abuur oo abwaanada ka timi ay dhinac socon lahayd soomaaliba in yar baa ka soo hadhi lahayd taa beddelkeeda qof walba oo hal abuur ahay meesha uu joogo waxaa hubaalah waxa dhacaya way dhibayaan laakiin wax walba waxay u baahan yihiin dhaqaalo qorshe awood fulin dowladnimo aragtida laftigeedii baa u baahan abwaankii in laga soo laga soo maaxiyo laga soo tuujiyo waxaasina dee wixii ilaalinayay ee gaadhka ka hayay ee hagayay waxay ahayd dowladnimada abwaanka waxaa u muuqdaa waa halka soomaalidu ay mar hore ka tidhi ninka ugu ildheer baa dadka ugu ayaan daran waxaan lala arkayn baa isaga unu muuqdaa waa marka hal abuurka ama suugaanyahanka soomaalidu dadka ugu ildheer buu ka mid yahay cabduqaadir ee sida uu hadalka u dhigayo isla su-aasha haddaan ku weydiiyo abwaan axmed waxaa muuqata inay dadaalayaan balse dhegihii dadkii ay wax ku dhacayeen ay daboolayeen ama qabyaaladu ay kanta badisay taa miyaanay kuu muuqan
abwaanintu khayr allah siiyo waxa weeyaan abwaanintu abwaanintaanadii abwaanintaan ku noolayna xilligii dowladdii iyo barsimaadkii markii la joogo waxa weeyaan wax kasta oo waaqac jira waxay kaga jawaabi jireen afkooda dadka afkooday ku deeqi jireen dadku afkooday ku xasili jireen abwaanku wuxuu ku hadlaa la dhadhansan jiray la ogaan jiray waa la turjuman jiray waa la fasili jiray calashaan waxa weeyaan waa wax lagu noolaayo lagu socday bay ahayd maanta hadda waxyaalaha socda markaad fiirisa ee hadda sugaanta laga dhigay ama abwaaninta qaarkood ay jeedinayaan waad yaabaysaa waxa weeyaan xitaa xishood ma laha ku galgalo ku waxaysan waa waxyaala aan macaqulaha waxii la sirbeebi jiray oo dhan awaanada sheegaya wallahi allaha sakhira baan leenahay anuu markaan aan ka hadalno qaar baa waxay leeyihiin maxaa matiirka magaalada taagan baa tahay waa ma way macna beeshay baash nin fanaana oo heestiisa fanaan kala qaadi jiray ma jirin calashaan waxa weye wax u eg xataa sarbeeban ma samayn karin calashaan waxa weeyaan nin baa halkan microphone iska soo qaadanaya badha badha badha badha badhadiiba waxaa laga dhigay baalki yaa waxaa laga dhigay abwaannimo kii noocii u dambeysay maantana allaha sakhire markii la fiiriyo qolyahan tiktokana allaha si sakhiraba adaaba sii yaabayba markaad markaad sii fiiriso marxaladda ay marayso abwaan carab dadka hal abuurka ah ee soomaaliyeed haddii aan meeshii la su-aashii sii wadno qaabka ay kaga qayb geli karaan nidaamkan dib u dhiska soomaaliya iyo nabadaynta iyo colaadahan soconaya ee wax looga qaban karo adoo kaashanaya waayo aragnimadaada
yaasina waa mahadsan tahay runtii waxaynu odhan karnaa dadaalkoodu horta dee kolley dadaalada socda unbuu qayb ka yahay gaabis waxay yimaadaana gaabisyada jira ee soomaaliya oo dhan haystay qayb ka yihiin laakiin anigu aragti ahaan waxaan aaminsanahay haddii intii marba isgaari karta ee talo iyo telefoon iyo aqoon iyo xidhiidh noocu doonaba ha ahaadee xitaa ugu yaraan hal aragti oo midaysan oo silsilad isku xidhan oo la isla yaqaano mawduuceedana uu cad yahay oo ummadda oo dhan dani ugu jirto haddii la fuuri lahaa la heli lahaa cid rangarayso oo usoo jeedana la heli lahaa waayo wax kasta waa waxay noqonayaan mashruuc marka la gudagalo mashruuc kastaana dhaqaalo la-aan fal la-aan qorshe la-aan iyo iyo hadaf la-aan ma dhaqaaqo marka iyaga hadafkii iyo halabuurkii haddii laga helo cid kaloo ay la kaashadaan oo sal u noqoto oo hawshii la daadihiso ugu yaraan xitaa shan midhoo siyaasiyiin oo adduunka ku filaqsan oo soomaalinimadu dhab ka tahay haddii xitaa la heli lahaa oo aan ka ahayn dadkan dee la odhan karo dilaaliin bay u bateen waayo maanta soomaali dan soomaaliyeed ka shaqaynaya oo siyaasi sheegta aad buu u yiri waxaan isleeyahay door weyn bay qaadan karaan maamulada jira runtii waajibaadka saaran aad bay uga hooseeyaan waayo dee maanta xaaladda lagu jiro waxaynu odhan karnaa waa xilliyadii ugu adkaa ee soomaaliya ay soo marto kala filiqsanaanta kala tahantooga qofba meel ka dhacay aragtidii oo aan sinaba loo midayn karin haddaba muxuu yahay xalku cabdiqaadir cali axmed xalku wuxuu noqonayaa horta kow abwaanadu hasku kalsoonaadaan labo abwaana ganacsataa jira abwaana hanti haystaa jira marka xaqa laga hadlo kuwa siyaasiyiinaa jira abwaanadu waa inay isuurursadaan midda koowaad aan leeyahay abwaanada waana eragayga igu adag abwaanadu waddanka ha ugu duceeyaan gabayada iyo asraaraha ilaahay baray inay ugu duceeyaan waddanka oo ilaahay uu waddankaas inuu nabad ka dhigo oo waddanku waddankiisa ilaahay ku soo celiyo midda abwaanada nin walba oo meel kasta uu joogo waan ka codsanaynaa inuu ilaahay ku baryo waayo shicirka ilaahay wuu aqbalaa wuxuu ilaahay ku ilahu casiis baa tii caadilki jiray casa wajalla wadogta caynka aan rabay inaad caawisaan kaa codsanayaa biyo dhoodaan macalinka dhinta allah naxariista waxa weeyaan ruuxu hadduu ilaahay ku baryo xigmaddu haddaad ilaahay ku barido ilahay waa ku ajiiba aad ayaad umaadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen abwaan axmed cabdulaahi jaamac oo carab loo yaqaano oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee dhanka nabadda iyo dib u heshiisa ka shaqeeya iyo cabdulqaadir cali axmed oo ah ganacsade islamarkaana ka faalooda arrimaha bulshada labadua waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabna intaaynu joogto intaynu mar kale hawadan ku kulmi doonno haddii ilahay raalli kuno sidaa iyo nabadgeliyo
wagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheer oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban gabagabada idaacadda ayaynu haatan maraynaa ee aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
adaan qayr ka hablahaa qoysyareer kula dhiso quruxda aad leedahiyo nicma rabbi kaa ma qabin qabkiyo qabkiyo dooqayga iyo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qalceemiyo qaybsami karaa qalbigu mugiisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya alla mugiisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya qabkiyo qabkiyo dooqaygayo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qalceemiyo qaybsami karaa la qalbigu mugiisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya la mugiisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya
rabbiga qaadiraya kan wuxuu urqarinaye waxaad afka qadirtu caqligu qiimaynaya haddaad qowlkaadi tidhi rabbiga qaadiraya kan wuxuu urqarinaye waxaad afka qadirtu caqligu qiimaynaya haddaan qowlkaadi tidhi daboolay iyo ujeeddadan qalad ku jirin haddaan ruuxu qayb samayn qalbigu laba doora kelin maxay maxay ragga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan maxay ragga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan ujeeddada qalad ku jirin haddaan ruuxu qayb samayn qalbigu laba doora kelin maxay maxay ragga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan maxay ragga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan
qabyada nolosha ahoo dhulka boqor maarays lehiyo waxaa jira meel qallalan dadkana ruux qaniya iyo darweeyaan qubud hele qabyada nolosha ahoo dhulka boqor maarays lehiyo waxaa jira meel qallalan dadkana ruux qaniya iyo darweeyaan qubud hele qorshaha qorshaha guur waa midee middii quudhahayda weyn rag baan haananu qabinin ninkii laba qaybu helay iyada qadarta odaa calafee behen qoriyo irubi qadarta odaa qorshaha qorshaha gur waa midee middii quudhahayd haween rag baan haananu qabinen ninkii laba qaybu helay lacalafka فهم قريو إذا قدرت أدا لا عرف فهم قريو إذا قدرت أدا
waagaan dhegeystayaal heestaasi ay codkuga talantaaliga inoogu soo gaadhsiinayeen cabdihani iyo weliba yurub geenya ayaa ugu dambaysa idaacaddii caawa iyo dunida tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo